galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin sabti ah bisha abriil ee sannadka waa saddexabaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah maamul goboleedka jubbaland oo maanta soo gebagabeeyey doorashada lix iyo tobanka kursi ee lagu qabtay magaalada ceelwaaq
degaan doorashadan hadda aan idinkala hadlayo maanta ee ceelwaaq shalay kow iyo toban baa la doortay maantana shan isku darkooda waa lix iyo toban kursi lix iyo tobankii kursi ee ku astaysnaa degaan doorashada labaad ee jubbaland halkaasay ku egtay
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa iyo hambalyada iyo heesaha oo sabti kasta aad nooga barateen qodobadaas iyo warar kale oo ayaan idinkugu haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab maamulka jubbaland ayaa maanta shaaciyey inay magaalada ceelwaaq ku soo gebagabeeyeen doorashada lix iyo tobanka kursi ee taallay gobolka gedo kuwaas oo markoodii hore loo qorsheeyey in lagu qabto magaalada garbaharey doorashada shan kursi oo ka harsanayd koob iyo tobankii shalay lagu doortay ceelwaaq ayaa maanta la qabtay iyadoo halkaasi uu maanta gaaray madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan xildhibaanada maanta la doortay ayaa waxaa ku jiray wasiiro ka tirsan maamulka jubbaland oo uu ka mid yahay mursal khaliif oo hadda ah wasiirka qorsheynta ee jubbaland muran la xiriira doorashada kuraasta xildhibaanada lix iyo tobanka ah ee loo qorsheeyey inay ka dhacdo magaalada garbaharey ayaa in muddaha u dhexeeyey dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland taasoo markii dambe guddiga doorashada ee heer federaal ay go-aamiyeen in lagu qabto magaalada ceelwaaq ee isla gobolka gedo oo la sheegay in maanta lagu soo gebagabeeyey madaxweynaha madaxweyne emmanuel macron ayaa hogaaminaya ra-yi ururinta doorashada ku-celiska ah ee madaxtinimada faransiiska ee axadda berita ah ay wareegeeda u dambeeyay u dareeri doonaan dadweynaha dalkaasi isagoo ka horeeya haweeneyda midigta fog ee ay xifiltamaan ee marin laben oo shan sano ka hor ay isla doorashadan oo kale isaga horyimaadeen guul uu ka gaaro codbixinta axadda ayaa macron ka dhigi doonta madaxweynihii ugu horreeyey ee faransiis ah oo labaatan sano kadib xukunka mar labaad ku guulaysta ra-i ururinta ayaa sheegaysa in afar iyo afartan sano jirka u janjeera dhinaca dhexe ee yurub uu dhibco aan badnayn ka horeeyo marin leben oo horey u sheegtay in haddii ay guulaysato haweenka muslimiinta ah ay ka mamnuuci doonto in xijaabka ay ku xirtaan goobaha lagu kulmo ee faransiiska taasoo ah mid ka mid a siyaasadaha adag ee mariin ay kula soo shirtagtay ololaheeda xilli indhaha lagu wada hayo codadka dadka muslimiinta ah ee wareegga labaad ee doorashada madaxweynaha dalkaasi wareegga hore codbixinta doorashada ee tobanka abriil la qabtay ayaa meesha ka saartay ilaa iyo toban musharax waxaana guusha qofka dalka faransiiska hogaamin doona ay ku xirnaan doontaa cid ay u codeeyaan taageerayaasha musharaxiinta tartanka looga adkaaday dalalka sida weyn isu haya ee iiraan iyo sacuudi carabiya ayaa magaalada baqhdaad ee dalka ciraaq dib uga bilaabay wadahadallo la hakiyey bishii maaris sida ay sabtida maanta faafisay wakaalada wararka iiraan ee noor news dhinaca sacuudiga iyo ciraaq ayaan weli xaqiijinin in ay wadahadallada dib u bilowdeen wakaalada wararka ee noor news oo hoos tagta golaha sare ee amniga qaranka ee dalkaasi ayaa warisay in kulamadii u dambeeyey ay muujiyeen rajo wanaagsan oo ah in labada dal ay qaadaan tallaabooyin ay ku soo celinayaan xiriirkoodii wakaaladda ayaana sheegin halka uu ka qabsoomay wadahadalkan oo ah wareeggii shanaad riyaad ayaa laba kun iyo lix iyo tobankii jartay xiriirkii ay la lahayd tahraan kadib markii banaanbaxyaal reer iiraan ah ay gudaha u galeen safaaradda sacuudiga ee caasimadda dalkaasi waxaana taasi ay daba socotay xukun dil ah oo sacuudiga uu ku fuliyey wadaad shiico ahaa iiraan ayaa hakisay wadahadalladan oo lagu waday inuu qabsoomo bishii maarj mana aysan bixin wax sabab ah oo ku kalifay inay qaadato go-aankan oo ay gaartay wakhtigii ay ahayd in wareegga cusub uu bilaabdo tallaabadaasi ayaana ku soo aaday iyadoo sacuudiga uu xukun dil ah ku fuliyey koob iyo siddeetan qof taas oo ah tiradii ugu badnayd ee hal mar dil lagu furiyo tahriiraan ayaa cambaaraysay dilkaasi oo ay dadka xuquuqda u doodana sheegeen in koob iyo afartan ka mid ah dadka la dila ay shiico ahayeen sacuudiga iiraan ayaa si weyn ugu loolamaya gobolka waxaana wadahadalkooda sanadkii hore ay bilaabeen ay ku doonayaan inay xaaladda ku qaboojiyaan dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey doorashada lix iyo tobanka kursi ee gobolkaasi tiilay iyadoo kuraastii ugu dambeysay maanta la doortay warbixintan waxaa magaalada kismaayo nooga soo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad doorashada maanta lagu soo gebagabeeyey degmada ceelwaaq ee gobolka godo ayaa waxaa maanta doorashadooda la qabtay ilaa shan kursi sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee jubbaland ee ku sugan degmada ceelwaaq ee gobolka godo kursiga tirsigiisa uu yahay hob boqollabaataniysaddex ayaa waxaa ku tartamay sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka jubbaland musharax xildhibaan faadumo faarax aadan iyo musharax xildhibaan saacdiya cabdulaahi shire waxaana guddiga doorashooyinku ay sheegeen in musharax xildhibaan faadumo faarax aadan ay ku guulaystay kursigaasi sidoo kale kuraasta doorashadooda maanta la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisa uu yahay hob boqol soddon iyo kow kaa oo ay ku loolamayeen sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen axmed cismaan ibraahim iyo aadan gaarane cabdulaahi iyadoona gabagabadii guddiga doorashooyinku ay tilmaameen in kursigaasi uu ku guulaystay axmed cismaan ibraahim kuraasta kale ee maanta doorashadooda lagu qabtay degmada ceelwaaq ee gobolka gado ayaa tirsigooda waxa uu ahaa hob boqol iyo toban kaa oo ay ku loolamayeen maxamed maxamed maxamed iyo qadar maxamed aadan iyadoona gabagabadii kursigaasi uu ku guulaystay hob boqol iyo toban musharax xildhibaan maxamed maxamed maxamed sidoo kale maanta kuraasta doorashadooda lagu qabtay degmada ceelwaaq waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisa uu yahay hob boqol labaatan iyo labo waxaana ku tartamayay musharaxiinta kale ahi mursal maxamed khaliif iyo sidoo kale musharax xildhibaan cumar maxamed bulle iyadoona gabagabadii kursigaasi uu ku guulaystay wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ee jubbaland mursal maxamed khaliif kursigii u dambeeyey ee doorashadiisi la qabtay ayaa waxa uu ahaa boqollabaataniyoshanka oo ku soo baxay cabdirashiid maxamed ducaale haddaba markii doorashadu ay soo gabagabooday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay dr siyaad maxamed mursal oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed oo faahfaahin ka bixiyey sida ay doorashada maanta ceelwaaq uga dhacday waxaan u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed dowlad khayr qabto oo cusub iyo baarlamaan khayr qabo oo fiican degaan doorashadan hadda aan idinkala hadlayo maanta ee ceelwaaq shalay kow iyo toban baa la doortay maantana shan isku darkooda waa lix iyo toban kursi lix iyo tobankii kursi ee ku astaysnaa degaan doorashada labaad ee jubbaland halkaasay ku egtay intii ay doorashada ka socotay degmadaasi waxaa gaaray madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo wafdi uu hogaaminayo iyagoona sheegay in ay maanta soo gabagabooday doorashadii guud ahaan deegaanada jubbaland islamar ahaantaana ay maanta ku eg tahay doorashooyinka guud ahaan deegaanada jubbaland sida uu sheegay maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland oo runtii ummadda soomaaliyeed iyo caalamkaba il gooniha lagu eegayey dib udhici ku yimid hadday maanta noo soo gabagabowda allah mahaddaa leh si nabadgelyo ah waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada ceelwaaq oo gogosha dhigay agaasimay mas-uuliyadda intaa leeg dhabarka saartay sidoo kale ciidanka sharafta leh oo taliya jenaraal cabaas ibraahim gurey madaxda ka yahay iyo ku-xigeenadiisa xaaladda waddanka ka jirta awgeed in la guuriyeystin halkan doorasho ka dhacda inkastoo maamulka jubbaland uu sheegay in lasoo gebagabeeyey lix iyo tobankii kursi ee taalay deegaan doorashada labaad ee guddiga doorashooyinka heer federaal u weeciyeen degmada ceelwaaq ayaa misna waxaa degmada garbaharey ee xarunta gobolka gado waxaa ka soconaya abaabul ku aadan sidii doorasho taala mid ahi looga qaban lahaa degmadaasi iyadoona maanta la bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya lix iyo tobanka kursi ee gobolka gado gaar ahaan degmada garbaharey kuwaa oo doonaya in ay soo saaraan kuraas la mid ahay tan lagu doortay degmada ceelwaaq aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
magaalada muqdishona musharaxiinta u tartamaya guddoonka golaha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta khudbado u jeediyey xubnaha aqalka oo ay doonayaan inay codadkooda siiyaan doorashada dhici doonta warbixintan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed cabdulle xildhibaanada aqalka hoose ayaa maanta dhegeysta khudbadaha musharaxiinta u taagan halka guddoomiyaha golaha shacabka sideed xildhibaan oo kamid a golaha shacabka ayaa isku soo taagay qabashada halka guddoomiyaha iyadoo laba ka mid a halkan ay hore usoo qabteen sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa hore usoo noqday guddoomiyaha baarlamaankii ku-meel gaarka ahaa halka xildhibaan maxamed mursalna uu hadda yahay midka ka degaya baarlamaankii ugu dambeeyey wakhtiguu ka idlaaday xildhibaanada hadlay dhammaantood waxay ka midaysnaayeen xaqiijinta in golaha shacabka uusan ku milmi doonin hay-adaha kale ee dowladda wadashaqaynta ay kala dhexayso maalinta berita ayaa la dhageysan doonaa musharaxiinta u taagan xilka guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka cabdulqaadir okey v o a muqdisho markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka iyo anigoo cabdulqaadir ah kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyey jadwalka iyo habraaca doorashada guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare kadib kulan wadajir ah oo ay toddobaadkan ku yeesheen magaalada muqdisho doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay dhacaysaa toddobylabaatanka bishan abril halka doorashada guddoomiyaha aqalka sare la qorsheeyey inay dhacdo lixi labaatanka bishan sida lagu ansixiyey kulankii toddobaadkan ee labada aqal tallaabadan uu qaaday baarlamaanka soomaaliya ayaa imaanaysa iyadoo aysan weli si rasmi a usoo dhammaanin doorashada golaha shacabka gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa baarlamaanka u akhriyey jadwalka iyo qorshaha lagu dooranayo guddoonka golaha shacabka
saddex iyo labaatanka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiyaha afar iyo labaatanka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashaxiinta u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka shan iyo labaatanka bisha iyo lix iyo labaatanka waxay noqonaysaa isdiyaarinta guddiga howlo waxaa jiro loo baahan yahay in la sameeyo oo ay ka mid tahay sanaadiiqdii oo wax lagu dooranayay warqadihii codbixiyaasha oo howlo aada u fara badan oo laga rabo in la qabto marka labadaas maalin arrimahaasaa la sameynaya iyo wixii logisticsa doorashada guddoonka waxay dhacaysaa toddobayo labaatanka bisha intii uu socday kulankii labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ay toddobaadkan ku ansixiyeen jadwalka doorashada guddoonada labada gole ayaa waxaa sidoo kale barbar socday tiro madaafiic hoobiyaal ah oo xarunta lagu weeraray weerarka oo ay sheegatay kooxda al-shabaab ayaa waxaa ku dhaawacmay dhowr qof waxaana sidoo kale ka dhashay burbur ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa cambaareeyey weerarka isagoo ku qeexay fal argagixiso oo la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka ah rooble ayaa intaasi ku daray inuu bogaadinayo dadaalka baarlamaanka ee dhammaystirka iyo dardargelinta doorashada dhinaca kale magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa toddobaadkan waxaa si rasmi a uga bilaabatay doorashada kuraasta lix iyo tobanka kursi ee ka tirsan maamulka jubbaland ee markii hore loo qorsheeyey inay ka dhacdo magaalada garbaharey balse ugu dambeyntii loo wareejiyey magaalada ceelwaaq ee isla gobolkaasi gedo geesta kalena garsoorayaasha maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa warqad ay soo saareen ku sheegay in maxkamadda sare iska diiday qaadista dacwaddii uu taliyihii hore ee hadda sirdoonka qaranka fahad yaasiin ka gudbiyey guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ee ku saabsanayd kursiga hoob eber siddeetan iyo lix go-aankan oo ay ku siixnaayeen gudoomiyaha maxkamadda sare baashi yuusuf axmed iyo garsoore cabdilcasiis maxamed yuusuf iyo garsoore saalax sheekh ibraahim dhiblaawe ayaa lagu sheegay in maxkamadda ay aqbashay is-hortaagga xafiiska gariiqaanka guud ee dowladda oo matalaya guddiga doorashooyinka uu ku sheegay in maxkamadda sare aysan awood u lahayn ka garnaqidda cabashooyinka la xiriira doorashada dadban ee baarlamaanka koob iyo tobnaad maxkamadda ayaa intaasi ku dartay inay soo xirtay galdacwadeedka kiiskan haddaba maxay maxkamadda sare u cuskatay go-aanka ay ku diiday qaadista dacwadan iyo sharci ahaanshaheeda ayaa wariyaha v o e da maxamed colaad xasan uu wax ka weydiiyey gariiqaan doctor mukhtaar nuur abuukar oo soo noqday ku-xigeenkii hore ee xiriiryaha guud ee qaranka soomaaliya
dood dheer kadib maxkamadii waxay soo saartay inaysan ikhtisaas u lahayn inaysan geli karin dacwadaan ay tahay dacwo oo aysan ikhtisaas ahaan u lahayn ama shuruuc ahayn waayo waxaa jira sharci uu soo baxay la yidhaahdo sharci number soddon oo ansixiyey golaha shacabka iyo aqalka sare oo intaba caddeynaya in doorashadan dadban aan loo qaadan karin hay-adaha sare ee maxkamadaha ama maxkamadaha ama maamulaha dowladda ay ku eg tahay keliya inta dhigatay heshiiskan ama sharcigan uu ku salaysan yahay guddiga xalinta khilaafaadka guddiga heer federaal iyo maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaruhu guddoomiya horjoog leh intaas ayaa xaliskoodii ay tahay maxkamadihii wixii oo dhan way wada wataan doodaas ayay ahayd sideedaba in guddigan dadban lagu ekeeyo wixii khilaaf ah inay ku xalistaan wixii hasraaca hoose isla dhigtaan heshiisyadii ay ku heshiiyeen inay kaa gudagalaan dhinaca kale ee dacwadan u gudbiyey maxkamadda sare iyagu hadda maxaa u furan mar haddii maxkamadii ugu sarreysay ay go-aan ka qaadatay maxaa tallaabo sharciga oo u furan ay qaadi karaan sideedaba maxkamadda sare hadda qaraarka kasoo baxay wuxuu ahaa qaraar runtii aan raacsaan loo qaadan karin qaraarkana ma ahayn dacwo la galay waxay ahayd ikhtisaaska ayaa laga hadlayay dhinaca kale uu fahad yaasiin xaaji daahir ama fahad daahir labada magac kiiba uu yahay ayaga waxa ay ahayd tijaabo ay galayeen ay ahayd inay bal maxkamadda sare ee jiriso go-aankii ahaa heer federaal heshiiskii heer federaal oo doorashada dadbaneed doorashada dadbaneed waxaa ka horeysa horta ikhtisaas ma u leedahay ma geli kartaa wey dacwada su-aasha su-aasha waxay noqotay inaysan geli karin saasi dood dheer kadib ayaga dhexdooda ay isla falaqayeen ay ogaadeen inaysan ikhtisaas u lahayn inaysan geli karin dacwada sida ayay kusoo baxday go-aanka
ugu dambeyntiina taliska booliska soomaaliya ayaa sheegay in qof isku soo xiray walxaha qarxa uu isku qarxiyey wadada dheer ee liida ee magaalada muqdisho halkaas oo uu ku dilay ilaa iyo saddex ruux kuwo kalena ay ku dhaawacmeen afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan ayaa warbaahinta u faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen iyo khasaarihii ka dhashay
caawa fiidkii abaaro laba saa iyo afartan daqiiqo waxaa shakhsi naftiyo halliga ah oo isku soo xiray walxaha qarxa oo ku qarxay wadada dheere liido halkaas waxaa ku waxyeeloowey bulsho rayid ah oo ku ganacsanaysay agagaarka wadada liido ilaa iyo waxaana ku dhaawacmay siddeed qofood waxaana ku dhintay ilaa saddex qofood oo ay ku jiraan qaar ka mida ciidanka ammaanka dhammaan bulshada soomaaliyed waxaan u xaqiijinaynaa in goobta hadda ammaan ay tahay mana jiraan wax dhiba oo ka taagan shaksi kasta oo naftii halliga ah oo raba inuu dhibaateeyo bulshada soomaaliyeedna waxaa hor istaagan ciidanka booliiska soomaaliyeed guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeenna dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaaba ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo intaas aan ku dhaafno xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idiin soo jeedinayay anigoo cabdiqaadir ah markanna waxaa la soo gaaray dhagaystayaal wakhtigii maalin kasta oo sabti ah aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira u soo jeedinaya cashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray
an asxaabta raacne soma ramadaanta safkii nabigi
ramadaan wanaagsan iyo kulan wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan waa barnaamijka aad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha oo dhambaalladii aad noo soo dirteen iyo madadaaladii aan idinkugu dari jirnayna ay la socdaan
salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari waa bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta waa bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari sakaraatulmawd kiyo su'aashina kiiriyo cansiraadka moodne sooma ramadaanta sakaraatulmawd kiyo su'aashina kiiriyo cansiraadka moodne sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari waa bishaan sugayne samahariira naarti naga salaamad yeeshe sooma ramadaanta waa bishaan sugayne samahariira naarti naga salaamad yeeshe sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari
dhambaalka ugu horeeya ibraahim abasoo qabo waa tahay dhambaalkana wuxuu nooga yimid cabdixakiim maxamed macalin oo jooga baydhabo siciid yaasiin cabdi qaasin iyo maxamed yaasiin ibraahim iyo muhaab xasan ibraahim cabdinaasir axmed maxamed xasan macalin isaaq cayduruus cabdirasaaq macalin jeeri iyo cabdulaahi aadan cabdi cabdi qaasin aadan mukhtaar iyo cabdi qani xuseen cusmaan iyo cabdifataax isaaq nijaaldiin yaasiin cabdi qaasin cabdinaasir maxamed xasan iyo cabdishakuur maxamed macalin iyo maxamuud cabdulaahi cali kaloob iyo ismaaciil maxamed macalin jacfar cabdulaahi aadan waxaana ay jecel yihiin in ay halkan salaan iyo tahniyadba ay ka gaarsiiyaan cabdisalaan aadan maxamed iyo ayaan sheekh maxamuud oo wiil ugu dhashay magaalada rostenberg wiilkaasi oo loo bixiyey cabdiraxmaan cabdisalaan allah ka dhig bay leeyihiin kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin ayaan leenahay waxaan iisoo qabanaynaa heesta guriga samo waxaa qaadaya maxamed suleymaan iyo faadima cabdulaahi maandeeq
garashii wanaag gudubtay jacalkiyo xigaal gudubtay garashiyo wanaag guduftay gacal iyo xigaal gustay gedkii jacaylka gedkii jacaylka guntibaad ka tagtay uryasamaalahayo gediruna lahayo uryasamaalahayo gediruna lahayo dabkan maaye waxaan gocaanayaa inaan laba dheaano askaragta noqonee gabsan maaye waxaan gocaanayaa inaan laba yayaano sasaradka noqone sasaradka noqon
galawiyo simbiro garabsate sidacaar la galay qurxante galawiyo simbiro garabsate sidacaar la galay qurxante ananku garaabaynhaa karkahay qabane ananku garaabaylhaa karkahay qabane gurwa aan lahayo gadan rabo lahayo gurwa aan lahayo gadan rabo lahayo gaadidaysagay waxa kulaha taga tatahayo tasamir ugeyse tasamir gaadidayside waxa kulaha taga tatahayo tasamir ugeyse tasamir
gadmayo daraada gohayo olole gabsan maaye waxaan gocaanayaa inaan laba beyaano sasaradka noqone sasaradka noqone
gulcuman xiro soo gashe galabtiyo halgudhan godoshe gulcuman xiro soo gashe galabtiyo halgudhan godoshe wadantoo kalgacayl haa gooni ku wadantoo kalgacayl
mar kale aan ku noqonno dhambaaladii dhambaalkan waxaa diraya baalyaro dadka kale ah hooyo sureyra xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo aamine xasan baaruud hooyo sahra xasan baaruud waa dhammaan ilmo baaruud waxaa kale oo ku jira abti asad xasan baaruud iyo abti ibraahim xaashi awowe cabdulaahi diiriye dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho oo farxad le u dirayaan cabdirashiid cabdulaahi diiriye iyo nimco maxamed xirsi oo ay gabadh ugu dhalatay tuulada qolqol oo ka tirsan baa la yiri gobolka daadmareer waxaana aan leenaha bay yidhaahdeen abti soo barbaar oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta annagun waxaanu leenahay aamiin dhambaalkan wuxuu nagu yimid khadar aw jaamac iyo marwadiisa qadan maxamed siciid iyo dhammaanba reer maxamed siciid oo kale ah saleebaan maxamed siciid cabdikariin maxamed siciid nuure maxamed siciid iyo hibaaq maxamed siciid dhammaanna waxa ay taaniyad farxad le ay gaarsiinayaan cayduruus maxamed siciid iyo naciimo ibraahim cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay degmada daroor ee dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya waxaana ay leeyihiin isku waara aamin ayaan leenahay mar kale iyo qhasiidooyinkii bisha barakaysan ee ramadaan nala dhegaysta nuurkii abuure cadliga hortiisu adduunkaba daraadi ilow arkumayo nuurkii abuure cadliga hortiisu adduunkaba daraadi ilow arkumayo abtirsiinaadiisi ilagu idlaysi abtirsiinaadiisi ilagu idlaysi wiil hoose dhaladkii laga wadaa ilaashu naxariis ilaahay deeqdiisa haato wiil hoose dhaladkii laga wadaa ilaashu naxariis ilaahay deeqdiisa haaadaydiyo ula jeegadaydo urkiisa nebigii laga maydhayo walko ususyo aqoon xumo laga wada idileeyo urkiisa nebigii laga maydhayo walko ususyo aqoon xumo laga wada idileeyo isagoon wax loo dhigin aqrankii laayidhiyo isagoon wax loo dhigin aqrankii laayidhiyo aragli i kalsoonaan kiino ahaado aakhiro shaafeecada kii loo rigi marayo aragli i kalsoonaan kiino ahaado aakhiro shaafeecada kiino igmagayo afkayo halhaynti uurkaygu tuuru ayaga quraanka in lagu amaani afkayo halhaynti uurkaygu tuuru ummadiisa nabigii ololahaa ushidaye ummadiisa nabigii ololahaa ushidaye uga digay xumaantee sama ugu adeego ubaxii jannada iyo raaxiyo utuuru rabadaanka waaba gebagabo tobankii ugu dambeeyey ayaan ku jirna ilaahay khayrkiisa iyo barakadiisa hana siiyo ibraahimow bal dhambaalka kale aad haysid dhambaalkana waxa uu nooga yimid hooyo sureer xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo aamine xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo raxmo xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo zahra xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo faadimo xaashi shide oo loo yaqaano baalcad iyo qoyskeeda iyo abti asad xasan baaruud iyo qoyskiisa abti ibraahim xaashi shide iyo qoyskiisa iyo awowe cabdulaahi diiriye cusmaan iyo qoyskiisa dhammaan dadkaasna waxay jecel yihiin in ay taaniid gaarsiiyaan cabdirashiid cabdulaahi diiriye iyo nimco maxamed xirsi oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen tuulada qolqol oo ka tirsan gobolka daad madheedh waxaana ay leeyihiin soo weynaw noqotay waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba waxtarta aamin markana waxaad ku soo dhowaataan heesta mahadho iyo codkii maxamed baafuw cali
naftu waa mid gubaato sii gaabinayse geerida sugayse naftu waa mid gubato sii gaabinayse geerida sugayse shalay wixii gaariyo mahadhadii anu gocan shalay wixii gaariyo mahadhadii anu gocan awmaajeeda guuriyo sacab lay garaaco guri yeelan maaye awmaajeeda guuriyo sacab lay garaaco guri yeelan maaye aanon ku gafaynin nabaayo marnaa ku garaabayn walaale aanon ku gafaynin nabaayo marnaa ku garaabayn walaale waxay kula gudbooyeen maya goorti leeyidhi sidan ahaa anoo garan arunta lagama gabaade maya goorti leeyidhi sidan ahaa anoo garan arxanlaysu galaayo gibilnaxa hadduu jiro arxanlaysu galaayo gibilnaxa hadduu jiro amba laymagooyeen gabyada ma aanin caylma gogo ma siin cambalay magooyin gabyada ma aanin caylma gogo ma siin aanom ku gafaynin nabaal marna ku garaabin walaali aanom ku gafaynin nabaal marna ku garaabin walaali waxay kula gudbooyeen nolosheenna guudnimo annina goonidiisu auma dhaliya goolke nolosheenna guudnimo annina goonidiisu auma dhaliya goolke markaad gacanta taagtaba anoo guusha kula rabo markaad gacanta taagtaba anoo guusha kula rabo godka ruuxa loo qode ahoran loo gunaanaday wuxuu garab ku siiyaa godka ruuxa loo qode horan loo gunaanaday wuxuu garab ku siiyaa aanon ku gafaynin nabaayo marna ku garaabin walaale aanon ku gafaynin nabaayo marna ku garaabin walaale dhambaal kale wuxuu naga soo gaaray cabdilatiif barrow abshir cabdulaahi iyo sidoo kale caddo cumar iyo cabdinuur cumar iyo deeqo cumar maxamed xuseen dhammaantood iyagoo meelo kala duwan jooga waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan mustaf cumar aadan iyo xaaskiisa xabiiba oo uu wiil ugu dhashay degmada bardaale waxay leeyihiin ducada waa xaggiina wiilkaasi waxaan leenahay soo weyne oo noqo kii soo kora ee kaalin wanaagsanna qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin waxaa noo baaqayaa aabagahiir shirseed iyo hooyo cayaan cabdulaahi cabdinuur iyo habaryar farduusa cabdulaahi cabdinuur iyo habaryar shamso cabdulaahi cabdinuur iyo habaryar khatro cabdulaahi cabdinuur ayay yusur cali ciise iyo abti cabdirashiid cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi gahayr shire iyo cabdiqaadir gahayr shire iyo cabdirashiid gaheyr shire iyo cabdimaalik gaheyr shire cabdixaliim gaheyr shire iyo sakariya gaheyr shire iyo saara gaheyr shire iyo samsam gaheyr shire salmo gaheyr shire iyo sumaya gaheyr shire aabe bilac cali naakuus iyo hooyo fartuun iyo maxamed bilac cali naakuus iyo yaxya bilac cali naakuus iyo faadumo bilac cali iyo maryam bilac cali iyo zakariya bilac cali iyo cabdulaahi bilac cali iyo cabdisalaam kajooje cabdulaahi maxamed xasan iyo cabdiqaadir khaliif xaashi iyo cabdiqaadir duraan cabdi waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan cabdiraxmaan gahayr shire murshid iyo miski bile cali naakuus oo gabar ay u dhalatay cusbitaalka guud ee degmada galdugob waxaanay leeyihiin gabadhaas allah ka dhigo tii soo weynaata waalidka dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta aamiin intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doonno waxaan dhammaantiinba idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan yihiin caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandorey oo nala socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha halka aad weli naga dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington
bandhiga v o a barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a markana dhegaystayaal haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha horyaalka premier leaga kulan ka tirsan ayaa la ciyaaray waxaana kulankaasi isaga horyimid kooxaha arsenal iyo manchester united oo iyaga u tartamaya ama u ordaya kaalinta afraad ee horyaalka premier leaga si sanadka dambe ay uga qeyb galaan tartanka koobka horyaalada yurub ee uefa champions league kooxda arsenal ayaa gurigeeda lagu ciyaarayay waxaana arsenal ay ku badisay saddex gool iyo gool kooxda manchester united ayaa waayadan uu xaalka kusii xumaanayaa iyadoo toddobaadkan guul darro kala kulantay kooxda liverpool oo ay ku booqdeen garoonkooda old trafford manchester united kulankaas ayaa looga badiyey ilaa iyo afar gool galabtana sidoo kale waxaa la garaacay markii labaad arsenal iyo manchester united ayaa beri ahaa labada kooxood ee keliya ee ku tartama horyaalka premier leaga waa waqtiyadii tababarayaasha ser alkis ferguson iyo arsen wenger arsenaal ayaana horyaalkii u dambeeyey ee premier league ah oo ay ku guuleystaan waxa ay qaadeen iyagoo aan marna laga badinin waana horyaalka loo yaqaano ambiitanka waxaas ee sanadkii laba kun iyo afartii wixii xilligaasi ka dambeeyeyna arsenaal kumaysan guuleysanin horyaalka premier leaga manchester united horyaalkii u dambeeyey ay qaadaan waxay ahayd laba kun iyo saddex iyo tobankii markaas oo shaqada uu ka fadhiistay tababare sare alkis ferguson labada kooxood ayaan u xooganayn sidii lagu yaqiinay laakiin arsenaal ayaa u muuqata inay ka faa'iideysatay oo ay fursad u haysato sanadkan inay ka mid noqoto afarta sale ee horyaalka premier leaga inkastoo kulan uu usii baaqday waxaana kasii horeysa kooxda tottenham haddii aan fiirino dhinaca iyo dalka talyaanigana aniraahde kulamada kale ee la ciyaaraya horyaalka premier leaga waxaa ka mid a kulan mardhow soo geli doona u dhexeeya kooxaha leicester city iyo aston villa manchester city oo hal dhibic ku hogaaminaysa horyaalka premier leagana waxa ay goordhow la ciyaari doontaa kooxda watford norwichna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda newcastle united branford iyo tottenham ayaana isku aadan kooxda tottenham ayaana toddobaadkii lasoo dhaafay guuldaro la kulantay dhinaca dalka talyaaniga haddii aan fiirinana kulamo kale ayaa laga ciyaarayaa isla horyaalka sire aga waxaana wada ciyaaraya kooxaha roma iyo inter milan kooxda inter milan ayaa waxa ay dooneysaa inay soo qabato kooxda ac milan oo horyaalka hogaaminaysa haddii kooxda inter ay ka badiso kooxda romana waxa ay fursad u helaysaa inay soo qabtaan kooxda ac milan oo hal dhibic ay ka hormaraan inter milan ayaa hogaanka horyaalka hayse bilowgii laakiin kooxda ac milan ayaa markii dambe kala wareegtay inter milan ayaana u dhudsay inay iska iibiyaan xilli ciyaareedka lasoo dhaafay xidigeeda lukaku oo isagana ku dhibtoonaya kooxda chelsea iyo ashraf xakiimi oo ay ka iibiyeen kooxda b s g horyaalka laliga ayaan la ciyaari doonin maanta iyadoo inta badan kulamada horyaalka laligana maalinta berita ah la ciyaari doono natiijooyinka kulamadaasi la ciyaarayana waan idinsoo gudbin doonaa markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii nabi ammaanka ee bisha barakaysan ee ramadaan aan ugu talagalnay saaxiibi ammaankaasi ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo ee galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo